bismillah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan idinkugu yeeray haddii aad tihiin qolada warbaahinta in aan ka hadalno anigoo wakiilka ah xisbiga amniga iyo cadaaladda soomaaliyeed in aan ka hadalno mowqifka nooga aadan marxaladda siyaasadda dalka meesha ay marayso mowqifka xisbiga amniga iyo cadaaladda soomaaliyeed waxa uu taageersan yahay oo aan taageeraynaa go-aanadii ka soo baxay golaha ammaanka ee africa beesha caalamka go-aanadii ka soo baxay oo ah in dib loogu noqdo wadahadaladii toddoba iyo tobankii sebtember aada iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waana mataqaanaa waa arrin aada u fiican waaye waayo dalka hantida keliya uu haysto ee siyaasadeed waxa ay tahay afartii sanaba in doorasho dhacdo haddii dalka doorasho ay ka dhici weyso xaaladda amniga iyo siyaasadda way isbedelayaan meel xunna waa ay gaaraysaa marka si taas loogu baaqsado waxaan aada iyo aada usoo dhaweyneynaa go-aanada adduunyada ay soo wada iswada raaceen iyo oo ah in dib loogu noqdo wadahadaladii toddoba iyo tobanka sebtembar saldhig buu ahaa aada iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa balse waxaan aada naga xunnahay dowladda federaalka ee xilligeeda dhammaaday in aysan weli u dhaga nuglaanin baaqyada caalamka ka soo baxaayo in aysan weli u dhaga nuglaanin ayaa muuqata waayo waxaan aay ninka oo cismaan dubbe wasdhow uu hadal sii daayay hadalkaaeen hadal munaasab ah oo aan ahayn maxaa yeelay hadalada uu ku hadlay kuwii daraabka uu ku hadlayna waan ogeen iyadoo golihii ammaanka africa uusan go-aan communiqee soo saarin ayuu cambaareen kaga hor dhacay dowladda aan walaalaha nahay ee jabuuti oo ku jaa-ifaystay waxaan leenahay jabuuti ma qabato shacabka reer jabuuti in looga abaaldhaco dad ay qabtaan ma ahan abaaldhaca lagu sameeyey jabuuti aad baa laga xudhay waana ka cudur daaraynaa waxaan leenahay karaale ahaana maamulka farmaajo jaa-ifada iyo abaalka dhaca uu idin geystay reer jabuuti haddaan nahay mas-uuliyiinta iyo shacabka soomaaliyeed waan idinka raaligelinaynaa talabaad maanta haddana waa dhawaaqay dubbe isagoo oo sheegaayo hadallo yacni aan munaasab ahayn oo aan yacni ku xiriirin iyagoo raba inay iska inay iska indhasiraan dhagahana ka furaystaan baaqyadii caalamka oo dhan ay soo wada saareen iyagoo raba kulay wax ku habeen markii ay diidimayeen beesha caalamka inay ka karuureen abay habeen qaaradda africa midowga africa balse midowgii africa isna go-aankii beesha caalamka ay soo saareen midowga yurub iyo golaha ammaan qaramada midoobay ayuu taageeray haddaba waxa waaye beesha keliya oo meel kaloo u dhiman ay ka kalumaysanayaan kooxda xilligooda dhammaanay ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ma jirto waxaan leenahay farmaajo dalka itijaax qaldan ayaad u wadaa xilligaagii waa dhammaaday waxaad isku dayday afartii sano oo la soo dhaafay in aad yacni tariikado oo oo ajaanib ah oo maraykan ah in aad lacag ku daldashid si yacni ay kugu ay kugu loobingareeyaan hadda oo xilligaaga dhammaadayne waxa aad daba socod oo aad lacag laba boqol iyo afartan kun isay shirkada la dhaho l f a ee mataqaanaa ee dulaalka ah ayaad rabtaa in aad yacni kula heshi dowladda maraykanka ay kula kulmiyaan oo aad ruuhaadaada aad meesha uloofagtid balse waxaan ku leeyahay lacagta masaakiinta shacabka soomaaliyeed cashuurtooda in aad ku meerdareysid aad ku bixisid meel aan munaasab ahayn lagaa yeeli maayo waana ognahay lacagihii taantoona aad ku bixisay eh, shirkadihii dula ahaa ee marketinka. aan maanta lacagta ku bixinaysid blogkaas ee la dhaho l f a ee aad ku siisay arrimahaaga inay dowladda maraykanka kaaga dhameeyaan laba boqol iyo afartan kun Ee, maraykanka waxaa hadlay weli ee mataqaanaa ee, ciidamadii dowladda maraykanka way hadleen oo u qaabilsanaa africa ee africom waad maqlaysay hadaladii uu ku hadlay generaalka hogaamiya ciidamada africom inuu sheegay da- la dagaalanka shabaab inay aga xun tahay mudokorasiga beenta ah aad adiga iyo murtal samaysateen inuu dhahay way ka xun tahay la dagaalanka shabaab waxaa ka xun mudokorasiga ay samaysteen farmaajo iyo mursal inuu dhahay waa u- waad og tahay hadda waxaan ku leenahay shirkadda l f a waxba sooma kordhin doonto lacag ummadda ha ku khasaarinin kuwii horaa wax qaban waayey oo aad lacagta ku daldashay boqol iyo labaatan iyo toddoba milyan aad ku bixisay afartii sano boqol iyo labaatan iyo toddoba milyan aad ku siisay shirkadihii dolaalka ahaa ee aad qabtay in aad la kulantid madaxda maraykanka wayna kuu suurtageli weysay waad la kulmi weysay xataa wasiirtii arrimaha dibadda aad arki weysay dowladdii xasan sheekh waad la socotaa xilligii obamo xasan sheekh in uu la kulmay madaxweyne obamo sukuu kulmay aqalka cad Eh, waad la socotaa xasan sheekh in uu la kulmay madaxweyne obamo isagoon lacagna bixinin dulaalna yacni samaysanin hadda adeero macaan ummadda lacagteeda ha ku taklifalin ha ku taklifalin ummadda lacagteeda ha ku taklifalin waxaan ku leeyahay xilligaagii waa dhammaaday ku soo noqo wadahadalkii waayo wax wadahadal lagu waayey xoog laguma keeni karo iyo shirkada be shirkada dulaal la siiyo lacago laguma keeni karo waayo wadanka hantida keliya si- hantida siyaasadeed keliya ay haystaan ummadda soomaaliyeed waa afartii sanaba in doorasho dhacdo haddii taa la waayo seena wadanka wuxuu aadayaa jiha qaldan haddii taas la waayo wadanka wuxuu aadayaa jiha qaldan haddaba si jihadaas qaldan loo baajiyo waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay xisbiga amniga iyo cadaaladda soomaaliyeed haddaan nahay waxaan ugu baaqaynaa dowladda xilligeeda dhammaaday inuu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ugu baaqaynaa dalka inuusan aadin itijaah qaldan itijaah qaldan inuusan aadin ee, laga baaqdo itijahaasi qaldan loo soo noqdo wada hadal in loo soo wada noqdo laguna laguna laguna wada hadlo ee, heshiiskii soon iyo toddobadii sebtembar in dib loogu soo noqdo ayaan ugu baaqaynaa dhammaan ee, saaxiibyada siyaasadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in dib loogu soo noqdo sida caalamka ugu baaqayno wada hadalkii horay u socday ee lagu wada hadlayey ee, heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar in dib loogu soo noqdo ayaan ku baaqaynaa haddaanu nahay xisbiga amniga iyo cadaaladda soomaaliyeed
waa tahay
horta wixii su-aala waa idinka
waayahay waa aadan xuseen idaacadda asal ee jowhar xisbiga bal maxay tahay tallaabada xusee uu qaadi kara marka laga yimaado baaqu uu jeedinayo xisbul xaakimka hadda talada haya
annaga si ahaan waxaan masuul ka nahay oo aan yacni aan ku hadalnaa waa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxay dadkiisa ah oo qolooyinka siyaasadda isku hayane waa inaan yacni ayagana u caqli celinaa annaga intaas waay yacni waxa aan qabanayno shacabka soomaaliyeed annagoo codkiisa ku hadlayno waxa aan soo jeedinaynaa oo aan mataqaanaa shacabka leenahay haddii la diido haddii la diido in dib loogu soo noqdo in la wada hadlo lagana wada hadlo heshiiskii toddoba tobankii sebtembar hadda waxaan leeyahay shacabka iyaga ayaa ah iyaga ayaa ah dadkii yani maslaxadda iyo madaxda loo noqon lahaa iyaga waaye mar haddii shacabkii la rabay in in la maamulo in la hogaamiyo haddii faaqooda la diido hadda iyagana waxay diidayaan waxa ay iyagana sheeganayaan shacabka diidi doonaan shacabka waxay diidi doonaan haddii baaqooda la diido isagana in madax loo noqdo ayay diidi doonaan
waa tahay doctor cali cabdibaab waa idaacadda bandhiga ee magaalada muqdisho Eh, dabcan golaha midooda africa eh, golaha nabadda iyo ammaanka midooda africa way hadleen oo mowqifkooda eh, muddo kordhinta way diideen Eh, sidoo kale qaramada midoobay eh, dowladda ingiriiska marka intaasoo idil iyadoo ay jirto haddana wasiir dubbeshir jiraa iduu qabtay wuxuu dhaleeceyn kala dul dhacay dowladaha jabuuti iyo kenya gaar ahaan jabuuti oo uu sheegay in jabuuti kursiga xilligan dhinaca midooda africa ay ku fadhiso in soomaaliya ay siiso bal tallabadan xisbigiina sidee u arkaa
waa arin aada u qaldan waaye jabuuti abaal bay ku leedahay dadka soomaaliyeed sagaashan iyo labadii ilaa iyo hadday daba taagneed marxuumkii madaxweynihii ugu horeeyey jabuuti xasan guuleed xilligiisii sagaashan iyo labadii ilaa iyo hadda ayay xaaladda soomaaliya marma yacni beela tegaayeen haddaysan jabuuti ahaan lahayd soomaaliya arrinteeda cid maqli lahayd iyo cid dhul ka soo qaadi lahayd ma jirto marka aada anaga xunnahay waana cambaaraynaynaa hadallada raqiiska ah oo ku hadlay dube marka dube waa nin soo shaqo tegey waxa uu ka yimid dube waa somaliland buu ka yimid waa nin soo shaqo tegey wuxuu ka mid ahaan jiray xisbigii xisbiga la dhaho wadani xisbiga la dhaho wadani ayuu ka mid ahaa somaliland addoontoona beri waa maxaa wuxuu noqonaa somaliland isagoo cabsi weydiisanaayo marka waxaan leeyahay nin soo shaqo tegey badda soomaaliyeed yacni masiirkooda mas-uulka ma ahan walaalaha jabuuti waxaan leenahay karaali ahaana hadalada yacni caloosada shaqaystayaasha ay ay ay ku tilmaameen karaali ahaana ma wuxuu la- wuxuu la mid yahay shaqaystayaal maayo wuxuu ka yimid somaliland marka nin nin aaminsan soomaaliya u aqoonsan magaceeda ku cambaaray aad ay cambaaray jabuutin waxaa leenahay raa- sharcaale ahaada
waayahay een, ugu dambeyn gudoomiye een, dowladaha dariska ah ee soomaaliya ee asalka uga soo- een, ah, xisbiga talada haya ee wadanka ee, bal maxaad kicinaysaa saameynta soomaaliya hadalada ka dhawaajina ee
Een, wadamada diriska horta waxaa bataasan waxa waxaa reeban wadamada diriska ee tragedida lagu hayo wa- waxaa ugu horeysa dowladda etoobiya dowladda etoobiya ayaa ugu horeyso dowlad dowladaha diriska ee tragedida dalka ku hayo waxaan leenahay dowladda etoobiya tragedida ay ku haysaayo mid yar maahan Een, dalka waxay ka haysataa baacad aada u weyn ilaa iyo mataqaana gobolada dhexe ilaa iyo bay iyo galay haysataa iyo bakool marka een, dowladihii faragreda ku hayay dalka laga aamuso oo la dhaho etoobiya waa wa- waa walaalaheed jabuutina waa cadaweyn marka wax la qaadan karin oo aan marna la la ogolaan karin waaye in jabuuti ay noqoto een, een, la dhaho waa cadaweyne mar- een, la dhaho etoobiyana waa walaalaheed waa waxaan la qaadan karin oo aan la yeeli karin sababtoo ah etoobiya iyo annaga walaal ma nihin isaga soo jireena ayaa nahay waagaa dhashay ilaa iyo haddan maqlaayay amxaara waa cadawgeena ayaan maqlaayay goormay amxaara noqotay etoobiya noqotay walaalaheed oo jabuutina noqotay cadawgeena waa waxaad nooga xumaado waayo